ugu horeyntii hakadhawaw radio arlaadi ee magaalada baydhabo magaaga iyo meele aad roogtay sharaxaad noo sii magrooge kaamka barakaasha qandhoole alaamin ma shaqalaangaha shaqalaangna hayta ee shaqalna soo faada waana booshitan walmin haysan baahin hayta
da-da meeqa sana tumi sagaal sana ya jarna ee argaasidhatio baydhowlay roognay shaqala makahayna walan kahayna male meeqasana barakac eta oo ada kaamateedan ka suganta mayka sugana saddexsan ilaas aad saddexsan iyo dhatan walahaa kolkoodlaysoo saarka negaasyo walma ku haysa
saddex sana ka hor mayse qabadaasi mayse qabadahay soo go-aanka shaqaysaa soo gelina shaqada dadka dhanba ku hiriirantaa ee hirhirinyigaada arkaasidatio shaqalaangana may hayd shaqada qabadaasi may haysaa on iyoone walaao shiidahoodka shaqeeyay marka kafalna ay tahay nololaa shaqadaasay ada oo sarata dhisaasi
shaqada nololay kafalan ay tahay ee arkaasidatioona waayo soogon la hirhiiri dhatio dadka dhan balan islahayne iskuu surumhayn olnahayne mala buushita iskurood
marka reerka keyga ada n wiina oo xamaala ay tahay mise dhalinyaro kale jiraan oo shaqeeyahayaan ana leen wiin ana leen shaqeeyay qoyskii mee ka koobantii
oo aanan kuwiin wa dadkaha kumbadka walaa ay isin reerkin ah maya maya naha sagaal qof iyo aadiyo yawjo saasaana
jarana shaqo kale aad iska dayti madi tan oo isku dhaaftay dhismada shaqooyin kale aad iska dayti jarana maya maya
men iska deewayti marku isgoolle jiray dugsi le dugsina baadi baa kadhekadaay wala ku haaye iyo isgoolkan lay maranseen
walbarashada ee kuwaranba walbarashada oo dugsiga okay iskoolna lamadoo bilooda ka jira isuuna lamaad lay ku nagday may kikale fiicnada iskuulka dhikaasa kubat maadaama aqoonta ee muhiimata okay may kikale fi oo caqabad eh oo dhibaato ee kala kulantay ood kuwadaduwaytay walbarashada iskoolkoo baana ka jiray ana kubahay lamada bilood maan kubahay beeroon bahay beeroon bay roobana dhaway beeroon bay beero awuuraday beero goosida laga
marka hadda iska dayayta in shaqooyin kale aad weydiido maadaama qof dhalinyaro eta oo reerkana markaasay walkiin ku baahanyiin adina mustaqbalata
mayin ku baahanihi dadba haystee shaqada tan leeda sugaye tanna iskoolkana suuna wala baradoa diinta iyana saastalaya saasa fadan jarana dhalinyaro adagkay lamid eh oo kaamateedan ka jiran oo xiliha shaqa la-aan ah haase ama lama lama qofa maroogtala
iska daytay ini ad shaqo ad weydida shaqo kaleed oo ada nolola ka maarayta maadaama qof hadda tumi sagaal sana jirata mustaqbalata in shaqooyin kale aad weydisata ha iska daya
may hadda xirfad eh oo leto oo ada ka shaqaysa korto haddii magaalada adagalla may xirfad ana lahaa shaqada sooga sarta ka shaqaysada sariirona gala kor sariiro oo haan nooc maashe waa aan samays tan oo tan alwahaga ha yeesamartima hamariyan xirfadii ciidanka saasa ha kase jarana hayada sin booqdayan oo sin abuurayan shaqooyin sin eraayan haatoy xirfado galante ama iskaleda hooba ad iwilibolyaabo kale la xiriiro
hormanin kuinaayo
laakiin
kuosadalayn
mayba jiraan dhalinyaro adagkay lamid eh oo baydhabo ku sugan haddii iyo shaqo waayan iyo tahriiban oo magaalooyin kale aan bahan fikirkaasay kii jarayas fikirkaasaynu suuna ogta wal korkaaleeyo mahakeela dhala waladle hadda iska weelo kortuwa hooba onayto taasna iskaday galadba ha kormay marka hooba shaqada adagkii adkaata shaqaad wayto magaaladiina shaqa adag wayta way kuyaaba in tahriibkan bata
way kuyaaba
jarana dhalinyaro ada keelimi tahay asxaabtahayn oo hore tahriib aan bahayn hadda omaqon maya hadda inta kormaray
marka hadda ma iska dayaasa maadaama magaaladiina magaalo weyn yeeta ini ada shaq abuur ad weydist waa amiska inaad kaamka rogto beero iyo lay ka mashquula shaq abuurtoobaha imbad weydiside kaamkooba oo walaalakaala iyo beerahooba walalwala imbahangan weydiside maadaama qof xirfad leeta sariirona sameeya korta kaamkan jarana wal shaq abuur ee ka samaysatay mar miskadaynamaa in ada kaamkan hooloogeer qabata maya mar miskadayna wasaarad dhalinyara oo isinsiin shaqeeya siya jirta oo dowladda koonfur galbeed ee may ku codsado lahayti oo xilligan inaan liseen qabad maynogabada walaay oo ummado ilaahay ka nooladaasay nadaafadii iyo raashin walaagasa ka codsad lahayn ka dhalinyaro ahaan ad eh shaqo abuur ama iskale xirfad oo laka barow jarana adan baahanta xilligan oo oo haddana lii baraa haddii adan baahanto inaad laka bar aa jiraan ay- may may jeelada lahayti in laka bar ana iskoolkana in lii baar fadeen kale dugsigeena walaag walaag basay usuuna iskoolka markee ana dugsi markeen kubaan inaan soo lananba warafaya fadeen Eh, ha- hadhow eh, ka shaqaysata dhinig weliba aqoonta tiida ay xafiisid meelo kale aad ka shaqaysata
aa koreenka dhabaab radio arlaadi magaalada baydhabo ee, magaaga iyo iyo ee, waliba nin sharaxaase kaamka aad roogta
maalay bishaar abdulqaadiro leere mayrowge kaamka dhooyaalka wal shaqeyna mahayd samaaha Ee, meeqsane kaamkan ee, ku suganta ee, reer baydhabo taa mise dadka oo meelo kale kooya ku midata Erbay- erbay dhooyaa Mhm.
da-da nin sheeg ee, xirfado ama shaqooyinka ada magaalada baydhabo horyahan ka shaqaysada jarta miyata
magaalada baydhabo si anan koy walba maga shaqeyna warba shaqa maba marka hadda may eta oo hulada dhahayta miyata walba mahaay dilayri shugule Ee, marka ma in baahnayti oo shaqo abuur ee xilligan lakin samey karo ma dhalinyarada oo xirfadleyda kumid taa mase dhalinyarada kale oo walbarati oo deegaanka wili ka sugan walba ma baran an Mhm.
marka may codsada lahayti oo xilligan u baahantay in lakii caabiyo maadaama qof dhalinyaradan aata ni wala aawi folan folan ka bahana ha shaqa abuur liin sameey waxbarashada dhinishi dhinig kale oo faryaamada ta meelwalba meel alisan infiiri anoo isingu aaminaan
xirfadooyinka galanta ah haa sida sirgaanka iyo walaas dhanba ada ee, qoysalata oo markaasay baydhabo kiirooga haa meeq awlaad ada dhali kibirto waa tingdug haa oyonad oo jiri noo isbitaal ooga jirta marka ee, walyaabo ada kamaarayas nolola ma eta maadaama reerna adata ee, een, ada reer leta waan waalidkana ka dhex jirta ee, walyaabada kamaarayas nololyo ma eta wallaahi nolol laadan nolol aad iyo mece
Meexa- xe- madi magaalada seet- see- ee, ha- garaamka meeha ka dhacsadayta oo hadda hayta magaala magaala ma mahayo lan kun le faroog haa dugun le faroog haa Ee, dhalinyarada jinka ee oo kale sacdaan ee, waliba waxaan shaqada ka adkaatay tahriib iyo weliba walyaabo kale sameeyan ada ee, deegaankaasi roweysa mise ee, si ada ha- m- shaqadan weydisata way ku yaaba in deegaanka ada ku tabta maya aan deegaanka ma ku tabaabo
marka mayka dhiiridaas in aada qabsata walaabo hadda kayan fudud aada islata shirgaanka iyo faryaamada lamadaas ma doodo haa jarana shaqo kaleed oo horey han qabatay ee, oo hadda dhaqdhaqaaqi ee sameehayd baawar laga shaqeeya jir krishbeeli haay
magaalada tiya mise dadka safaraayo magaalooyinka seedan gobolada amara ku tawaayo gobolada bahay Mm.
marka ee, waliba jirtee wasaarad oo dhalinyarada eh, oo xilligan koonfur galbeed ee baaqa adan jeediyaasi codsiga ma ey
baaqan injiidiya maaha ani warbaarsanlni aawe Mm.
dhalinyarada kaleed oo asaaga ama ee, sidiita oo kale eh, iyona may ka dhiiri gelin lahayti inay shaqaysadaanoo warbarashada sii wadadaan Mm.
ee ankoreen haka dhawaab radio arlaadi ee gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada ee ankoreen magaaga iyo meelaha aad ka suganta iyo walyaabo adag qabadaas ciidanka webiyaas bismillahi raxmaan magaca xuseen aadan macalin waaye yeelaan furogna shaqa la-aan shaqa mahayson haddii shaqa halfan shaqaysafan hoogaan qabn laakiin wala shaqeeya mudan ee waliba nin kurbiyaas reer deegaanka taa amase dadka oo kenya iyo dhulkanka kooya kumid ata mee kenya dhulkaas mukoyne hootiraysan haylan intale roogna ee da-da meeqsano
mi sagaalsan yajar ilaa dhibatee shaqa gaableena mahayson Ee, qof oo tum- dhalinyaro eh oo weliba ee, xiligii walbarashada ama shaqada roogya hadda ku roogta ee, jarana shaqooyin aad horehan qabatay oo nolola ka maarayasi shaqa hooge duurkan baa iyo wala samayso iyo shiidka aad iyo walkala maasha ay kala mahal duwar dhinaca ee, duurka ee, qornyaha guraasey ooda meeq udaas oo dee olmal dhaafo walaa habooda duwa walba lu haysin shaqadhamu leh sinfadi nool adeema marka hadda weli shaqadaasay wadee maskaleed gaabisee jar weli hadda weli lama ku hirnay laakiin walaai beesu murugaadan bees bal waa iti jeed walaai markaa sheenta magikin garmaan fayla anul makin garmaan
nolola saameyn maashee kaleta shaqo la-aantan iyo weliba dhibaatadan ku jarta deegaanadan koonfur garan baydhabo odoo weli kuma dhalinyarada hadda kaamkanka nool iska daytay inaada samayta shaqooyinka xirfado oo galanta ah sida sharqaan iyo fuundinimo iyo inii markaasay faryaamo iyo adnaga hadda nolola may ka maarayad maadaama qof dhalinyaro eta mustaqbal unbahanta may seeqawadaayta dhaqdhaqaaqay sameyhay dameyle sameeya duurkan bagornyaha guur feeraha guur hagaadka inta gaway walaakin goyaan biid dhaami wal rafaad iyo shiid aad lay ma kaada shaqay on haynile marka hadda reer yaletaa amiskaada weli waalidiinta yala noola oo arrintaasay shaqadooyinkaas iyo onqabada hayta waalidiinta yala noola hadda koo reer maley laakiin hadda kusadare qade
marka may raje eh hadda leta maadaama aad sheegtay inay magaaladii shaqlaan eta waana lambahaya in la shaqaysado dhaqaale la hela rajada iyo qorshe keyga ma ay rajada intaan shaqan shaqaysano dhanbulay faba mudasal khadima rajadiisi deere laakiin aan shaqan hayna beesan haysan mala shaqan meel deere mala walaa niyada ka jirta niyada la fadhiyo deere sma
markii dhalinyarada da'adatida oo kale rogan oo xaaladda ka cakirnaata ama dhibaato la kulamaan waliba jiraan ahaansho in iyo ku taban deegaanada oo deegaana kale ambaansi in weydsa nololtaan ku dubin fikir ee kii jara in aada deegaankiiga ku tagto meelo kale ha ku shaqaysato
wadankiisi shaqo kuwaayo wadanda bas shee maqlay markan gumaysa wadankayli ronan inaa dhan wadan ku shaqayso sheeyin fail maa dhan wadan yeelay shaqo ku raasido si isdhaanto mina ayaan shaqalu ka hadlaymaa dhalinyaro oo aada saaxiibooga jarana oo arrintaasi dartiye deegaanada unku taban oo qaxoote ama iskaleda tahriib gale badaniin walbada nood ma jiraan dhuhul yaraano inagoo shaqaysi jiraan dharaaran hadda soon lewan warqaablayo hayaan malayo sidayoo kale le annagada hayaan maadaama deegaanka ku taban kiinshanana hanagashido dhibaatadii hala kulmeen annagan yeri annagada hayan qaamalami inwal iskuriyahay warbiro male annagani beesaga banoo weli waa isna leeyin oo iyo beedhow kooya marka dhalinyarada jinkaay oo shaqa la-aantae xilligan baydhabo ka kala sugan may tale ahayn jeedi lahayti ooda ka dhiirigeli lahayd weliba hanta hariibkan bahaan
dham wadan dheelay shaq uraasi erfadima inti taariibsin bafadeen bad imeenaada ka dhamaada fadi maglikin gumaysi fadi wadanka la dhaama leh wadanka lay huriyaysoy minaas roog erfad shaqaysoy
jarana fariimaha ka deeren oo ku saabsan dhibaatada tahriibkeliy walbada jiraan laakiin taariifada kormiban badan oo bahan jiraan lay kala marka laakiin hadan saaxiibayne oo taariifadan bahan la meelon dhuhul meelon shal bahan la jaran laakiin marka qorshe qof kasta madii raabta koo qorshe leeyo oo ismudaasay ka dhaqaaqo oo maalintaasi u sameeyo qorshiga horumarineed may rajeeyahayd in aad isbedel ay sameyso
shaqadaan halkan isbedel kale ay sameeyaan
ma isla hooba shaqo hal fadhi oo dhaqaale kii filan maalintaad helle in aad isku bedel nolola nolola isku bedelka ma hadii mina shaqada helle namsi shiniist iyo lenaga fadhiina ninka dad doob ah adeeg dhanyara ee labaatan jira meelon rooga kolba shaqo laan ee habala isku guurs faday isku rooga fadhima wadan jees rooga faday laakiin anka dwala usun bahaa wadan kale anka jeed shaqo laan inka soo sulaatan jira ee halkun ay oo hadana walan haasin dhibkaasan ina haysnaa shaqadaan ee beesan langeeka kahay baydhownba meelkasew dareeraas walna male markan lanka taasay hob kadhido kadhi maalin kasta kadhi suba may nagaday mina muraal jabe ha qoyn magaaladan dhama ka dhaaso meel kalan heed yaas garaas mahay marka taas oo kale yakii dhiirigeliyday inaada xooga dhacsato ada doorka saato qorni iyo weliba oodada ha ooda isku guray haddii aan hala haddii kal qorniyo isku guray haddii aan wal waaye haddana suuga isku garay wala aan hakuhala nasiibkay haddii wal hawaay wal maayo ilaahay magaalo intaan wadanka isku rogo fadima oo wadan kale sheeyan kaban